لله الحمد لله الثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وعشرkii koob iyo tobnaad kitaabka sulam التwفiq ilى maxabaة الlah calى التaxqiiq salaadii baa laga soo hadlay haddana waa zakadii faslun watajibu الzakaatu zakadu waa waajibaysa zako waxaa la yihahdaa waxa la bixinayo ama maalka laga bixiyo ama bedanka laga bixiyo sida fidrada inta hadhay maaha inta baxaysaa zake la dhahaa haddaba fiiriyo zakadi way waajibaysaa fil ibili geeli dhexdiisa bay ka waajibaysaa walbaqari lo-diina waa ka waajibaysaa walghanami arigiina waa ka waajibaysaa xoolo kale oo zake laga bixiyo oo xayawaan nool ah ma jiro ilaa haddaan ganacsi laga dhigin waxyaalo kale hadduu qofku noolo kale ganacsi ka dhigo dee tijaar ahaan bay uga waajibaysaa xoolo ahaan kuwaana uga waajibtaa watamri timirtiina way ka waajibaysaa zakadu wazabiibi zabiibkiina zakadu waa ka waajibaysaa wazuruuci zuruucdiina way ka waajibaysaa almuqtaatati la quudan jiray la quudanayay xaalat alikhtiyaari doorashada xaaladeeda xaalatulidiraar maaha xaalad qallaf iyo dhibaato jidha maaha xaalatu ikhtiyaar raashinka caadiga ee la cuno beeraha ka soo baxa zakaa laga rabaa markuu shuruudiisii dhammaystirto waaya wadahabi dahabkiina zakaa ka waajibaysa walfidati fidadiina zakaa ka waajibaysa walmacdini macdantiina way ka waajibi godqalinka wixii laga helay iyo walrikaazi dafiinuljaahiliya jaahiliyadu waxay aaseen lacaga ummadihii hore aaseen oo minhumaa labadan xaggooda ka ahaaday labadee dahab iyo fido baa macdan god macdaneed baa dahab ama fidla laga hela ama rikaas waxa weye jaahili waxay aaseen lacagay aaseen oo dahaba ama fidaa baa la helay minhumaadu halkaasu noqonaysaa dahab iyo fidlo xaggooda ka ahaaday dheemano kale haddaa heshid waxba saka maaha ee dahab iyo fidla meesha lagala soo baxay wey dadka buuraha iyo meelaha iyo ka qodanaya dahabyada iyo waxyaalahaas wa amwaali tijaarati baayac mushariga iyo rogrogashada xoolaheedana sakadu waa ka waajibaysaa xoolaha ganacsiga loogu jiro wey lagula jiro tijaara waa rogrogido taqliibulmaal bilmucaawada waxbaa bixin waxbaa soo qaadan waxbaa bixin waxbaa soo qaadan liqarado ribxi faa-iide danteed niyati tijaarana meesha taalla waay walfidrati fidradiina iyaduna waa sidoo kale waajib weeye fidra khilqah bay awal ahayd abuurid sakaatulbadanna waa la dhahay fidradiina waa ka waajib waa maxay sakaatulfidrigiina waa waajib sakaatulfidrigaas qofka sooman baa lagu dahiraa wixii waxaa looga dahiraa xumaanoo ka dhacay fuqaradana quud iyo cunay u tahay iyo masaakiinta sakaatulfidri iyo sakaatulbadan fidri waxaa loogu magacaabayaa cinda waxay waajibaysaa dadku markay afuraan oo ramadaanka laga afuro sikada la bixinayo weyo bisha kala dhalato waawalu nisaabi nisaab midka ugu horeeya waawalu nisaabi libili geela saka goyskiisa nisaabkiisa meesha ugu horeysa waa khamsun shan shan geela wa min albaqari lo-dana halaaثuuna soddon baa ugu horeysa wa min alghanami arigana arbacuuna afartan baa uga hooseysa falaa zakaata qabla daalika intaa ka hor zaka ma jidho afartan ariya ka hor soddon lo-ah ka hor geel shanah ka hor waxaasoo dhan zako laguma laha falaa zakaata waajibatun mid waajibaysa maa qabla daalika wixii intaysan nisaab gaarin oo saka goys gaarin zaka ma waajibayso waayahay intaa markuu inoo sheegay wuxuu yidhi walaa budda waxaa lagama maarmaan ah walaa budda waxaa loo hortilaya min alxawli xawl sanad soo wareegis xoolihii intii waaba dhan yihiin laakiin ka bil ka bil ma haysaa haddaa haysid haa haddaadan weli hayn lama gaarin xawl baa lagama maarmaana bacda daalika intaa ka bacdi waay bacda dalika bacda tamaami nisaabi nisaabkuu buuxsamay markuu sad xooluhu nisaabka afartanka arigaa buuxsamay laga bilaabo ilaa xilligeeda kale hal sano waa ina hayso toban bilood hadduusan nisaab dhammaynu bishii u dambeysa afartan buuxsama maya ka goor ka goor waa in nisaabku xirnaa sida ganacsiga maaha ganacsiga itan waa iskhilaafsan yihi wa min asawmina waa shardi waxa weeyaan daaqid iyo soofid qofkii lahaa baa soofinaya ama qofkii lahaa qofka u wakiishay waay inay u foofto cunto fii kala in daaq mubaaxin bannaan xoolahan waa inay u foofaan daaq bannaan mubaaxin maxaa meeshaa ka garatay neefku hadduusan soofinin la calfiyo oo rabaayad iska yahay ama iyadaa iskeed u soofto bannaan joog weeye ama nin dhacay baa soofsada xoolo inta dhacayo geel ninka soofiya kiilahayo wakiilkii maahe waa mid dhacay oo qaasib ah waaye ama maalmaha ay sooftay waa maalmo yar aysan noolaateen waaye maalmaha la calif- la calfinayo intaa hadday dhacdo dee maxaa laga rabaa waxaa la rabaa naqaas ka bannaan oo caadiga in neefka u soofo kharash ku baxayn waa laa takuuna waa inaysan ahayn xoolahani caamilatan mid shaqaysa haddii xooluhu kuwa shaqeeya yihiin awrta waa la dhaasadaa waa lagu guuraa kadaa fulaan saka laga bixin maayo ama beer bay ka shaqaysaa dibidan iyo lo-dan iyo waxaan waay waa u kirisan yihiin ama isagay beertiisa ka shaqeeyaan saka laguma leh neefafka shaqeynaya fayajibu waxaa waajiba fii khamsin shan oo min alibili geel ah shaatu neef ari ah wa fii arbaciina afartan oo min alghanamina shaatu neef ari ah oo ah jadaacatu da'nin idamidda ilka jabsatay aw haniyatu maczin riya midda la soo ilka baxday taasaa la doonaya idaha waa midda ilka jabsatay hal sana jidha waay ilkabaysan jabs hal sana gaadhin ama intays hal sana gaadhin baa ilkugu daatee ariguna laba sano jira oo dhammaystiran wa fii halaaثiina soddon oo min albaqari lo-at tabiicun baa ah weyn dibi yaroo raacaya sanad jir tabiic waxaa loogu magacaaba hooyadiiba u raacaa daaqa kama haro ama tabiicatun qaalinta yartaa looda waa lamid uma in zaadad qofka hadday ziyaado maashiyatuhu fooftadiisi xoolihiisi waa ziyaaday xoolihiisi waa waa intii waa ka bateen loodii soddon waa ka badatay geeliina shan waa ka batay arigiina afartan waa ka batay marka geela isaga shan ka badashadaas ka bilaabi mayso waay wajaba caleyhi waxaa waajiba hadday ziyaado xoolihii wajaba caleyhi dushiisa waxaa ku waajibaa an yatacalama inuu barto maakii awjabahu llahu ilaahay ku waajibayay tacaalaa sareeye calayhi dushiisa fiihaa xoolahan dhexdood xoolihii intii waa ka bateen afartan baa lagu yiri haye waxaasaa ku waajibay laguma dhihin waxaa ilaahay ku waajibay ha barto haye ilaa intee baan wadayaa halka neef oo afartan ka bilowday haddii toban ku darmato labaatan ku darto soddon ku darmato weli waa neefkii aduu wixii ilaahay ku waajibay inuu garto geela shan markuu yahay lix iyo toddoba iyo sideed waxba lagama rabo toban markuu gaaro laba neef are wixii ilaahay ku waajibayey waa inuu barto unbuu kusoo kooba maa shay ojaba waajib yeelay humaagaba allahu ilahi tacaala sariy caleyh qofka dushiisa fiiha waay dhexdeed marka boga hore wuxuu kaaga sheegayaa farshaxankaas ama jadwalkaas nisaabka wuxuu ku yihi lambar shan buu hoosteeda kudhigo ma jeedaa ciwaanadu waxa weeye ku jiraa waa meel nisaab baa lagu qoray meelna alwaajibu fiihi wax waajibay halkaa keliyan sheegna kuwa kale waa lamid marka halkaa waa ciwaanadii nisaab haye shan buu ka bilowda wixii waajibay emow jadaacatu daanin lahaa sanatun aw haniyatu maczin lahaa sanataani neef hidaayo hal sano jira ama neef riyaayo laba sano jira nisaabka ku xiga toban shaatan laba ariya nisaabka ku xiga shan iyo toban geela alaatu shiyahan saddex ariya nisaabka ku xiga labaatan geela arbacu shiyahan afar ariya nisaabka ku xiga shan iyo labaatan geela bintu makhaada hal sana jidha nisaabka ku xiga soddon iyo lix bintu labuun laba sana jidha nisaabka ku xiga afartan iyo lix xiqaa la bixinaya saddex sana jidha nisaabka ku xiga lixdan iyo kow jadaca la bixinaya afar sana jidha nisaabka ku xiga toddobaatan iyo li- lix bintaa labuunin laba qaalmood ilma hooya caanooley nisaabka ku xiga xiqataani waa sagaashan iyo kow nisaabka ku xiga boqol labaatan iyo kow talaatu banaati labuunin nisaabka ku xiga boqol iyo soddon sagaal ku dar xiqatun wa bintaa labuunin maa zaada calaa dalika fi kulli arbaciin afartan kasta bintu labuun wa fi kulli khamsiin xiqa nisaabkan jadwalkan labaadna hadda waa lo-dii halkaa ka raac jadwalkan saddexaad hadda aan dul maraynayna waa arigii isna halkaa ka raac ilaa afar boqol ari lagu baraya afartan laga bilaabo ilaa afar boqol ari ah waay wa ama tamru timirtii iyo wazabiibu zabiibkii iyo wazuruucu zuruucdii saddexdaas fa awalu nisaabiha nisaabka ee meesha ugu horeysa khamsatu awsuqin shan ratirar wey wahiya shanta wisqi alaaثu miati saacin saddex boqoloo saac weeye oo bisaacihi nebiga saaciisiiya calayhi الsalaatu wasalaam nebi maxamed saaciisii la-eg nisaabku raashinadan iyo midhahan waa shan wisqi halka wisqi waa imise lixdan saac lambar saddex fiiriya fanisaabu khamsatu awsq wاlwasquna situuna saacan waa lixdan saac wasaacuna arbacatu amdaad xisaabta imo marka waa la bartaay shan wisqi shan khamsato awsuq bay ka dhiganta shan wisqi lagu dhuftay lixdan saac ilaa shan meelood oo beer lixdana wey moogtay shan lixdan ku dhufo waa saddex boqoloo saac horta halkaa kugu qoran saddex eber eber soo ma jeed saacan saddex boqoloo saac wey saddex boqoloo saac oo lagu dhuftay afar mud halkii saac waa afar mud kii fidrada wey moogta boqol iyo labaatan waa kun iyo laba boqol oo mud kun iyo laba boqol oo mud waa kaasa wayudamu waa la dumaa zarcu lcaami sanadkan zarcigii baxay bacduhu barkiis waxaa loo dumayaa ilaa bacdin barka kale isla sanadkan laba iyo tobanka bilood gudahood raashinkii baxay waa laisku dumayaa lixdii bilood raashinkaana baxay hore lixdii kalena kuwaan saddexdan biloodna midkan waa isla laba sanadkii ku wada jiraan waa laisku darayaa waa laisku darayaa walaa yukamalu lagama buuxinayo laakiin walaa yukamalu lama kaamil yeelo jinsun jinsi bijinsin jinsi kale qofka digirna waa u baxda beriisna waa u baxa marka waa isku darayaa macnaha waa isku xisaabinayaa isku jinsiba maaha digir iyo galley digir iyo beriis isku nooc maaha wixii isku nooc ah waa la isku xisaabinayaa nooc nooc waa loo dumaya isku nooc weeye saddex bilood kore masaga ay baxday saddex kalena masago saddex kalena masago waxoo dhan sanadkay baxeen laakiin laba nooc hadday kale yihiin isku shaqaba maaha watajibu zakaatu zakaadu way waajibtaa bibuduwi salaaxi suubanaanta daahirideeda bibuduwi salaaxi suubanaanta ee salaaxa daahiridiis waaye miraha dhexdooda inay suubanaadeen oo aafadii ka nabadgaleen oo curdankii dhaafeen markay muuqato wey inay midhuhu soo bislaanayaan soo macaanaanayaan soo midamidaboobayaan midab midaba sibi noqdaan mirtu marka curdan tahay weli macaankeedii iyo midab midabkeedii ma mir iska carjow ahayd baa hadhowta guduud noqonayso mid baa midoobaanayso mid baa midba sibi u ekaataa geedaha miraha ka baxoo la cuno waaye miraba sibay ogyihiin marka bibuduwi salaaxi iyo washtidaadi lxabbi xabadda darnaansheeda mirtu waa inay adkaato oo curdanka dhaafto xoog yeelato waaye midhaha waxaa laga bixiyaa sakada markii midhuhu qallalaan oo la saafi yeelo oo qubka iyo qashinka laga sooco baa sakada laga baxshaa wayajibu fiihaa waxaa dhexdiisa waajibaya midhahaas zarcigaas alcushru toban meelood meel idaa lam tusqa markaan la waraabin bima-uunatin kharash ilaahay baa iska waraabshay kharash laguma waraabin roob ama biyo iska soconaya ama webi ama biyo buur ka soo daadanaya ama il ama felaj waxaasaa waraabinaya toban meelood meel zakada bix baa lagu dhahaya wa nisfuhu baa waajibaya yajibu nisfuhu nisfulcushri cushurkaas barki waa in yara in suqyada haddii lagu waraabiyey bihaa mauuno bihaa bima-uuna wey kharash haddii lagu waraabiyo qofka kharash baa galay cushurkii la bixin lahaa barki ha loo reebo nisfulcushri buu bixinayaa geel buu ku dhaamiyaa loobuu ku dhaamiyaa matoorow ku dhaamiyaa gaadiidbaa wax kala dabiraya maxaa la bixinayaa nisfulcushri wamaa zaada wixii intaa ka ziyaada cala nisaabi nisaabka wixii ka kordhana akhraja wuxuu ka bixinayaa minhu xaggiisa biqisdihi inta kusoo aada xooluhu cafis bay lahayn shan geelah baa sake laga bixsha ilaa iyo toban ka gaarisa inta udhaxaysa waa cafis lix toddoba sideed sagaal afartan ariya ilaa boqol labaatan iyo kow kowda ilaa dhalanayso neefka horaa la bixinaya afartan kalaa ku darmaday waa sideetan afartan kalaa ku darmaday boqol iyo labaatan weli waa neefka hore kow iyo labaatan boqol kow iyo labaatan baa neefka labaad la baxsha miruhan sidaan maaha wixii ziyaada waa isaga kulahaa soo bartay wix ilahay ka waajib yeelay akhraja minhaa akhraja minhu biqisdihi inta kusoo aadaysaa la bixinaya waay kuwaani tirsiya udhexeeyo cafisa ma leh walaa zakaata wax zakaa ma ahaanin fii maa duuna nisaabi nisaab wixii ka hooseeya ilaa an yatadawaca qofku inuu iska sunno bixiyo maaha yatadawaca inuu iska diintinaabo iska tatawuc iska sadaqaysanaya mooyaane shan wisqi waa ka yaryihi adig haddaa dadka beer baa kuugada wax ka siinaysa saka laguma le waa saka laguma le laakiin sadaqa waa bixin ka dhah geelaadu shan waa ka yaryahi neef baaba iska bixisa saka laguma le laakiin waa bixin ka dha iyadoo sadaqa ah waay ariga afartan waa ka yaryahi saka laguma le laakiin neefkii qof ku yimid neef waa ka siin kadha waa ku sadaqaysan kadha loodii soddon waa ka yadhaha sidoo kale an yatadawaca waa loo ogolyaha qofka waay ilaa weligaa sakada kaliya wax ka bixin laguma dhihina sadaqa kaloo sunnaa baa jidha wa ama dahabu waxa dahabka la yidhaahdo fanisaabhu nisaabkiisu cishruuna miqaalan waa labaatan miqaal waayahay labaatan genimaya labaatan miqaal miqaalkaas halkaa hoose ka qabta labaatan miqaal oo saafi ah miqaalku hadda dinaar makaa looga jeedaa dinaarkuna maanta wuxuu u dhigmaa afar garaam iyo garaam afar meel loo dhiga miisha four point twenty five wey afar garaam iyo rubuc wakaa hoos kaa qabtay labaatan midqaal lagu dhuftay afar garaam shan iyo labaatan waaye garaamkii intay isku tegay siddeetan iyo shan garaam dahabka dahab buu haysaa siddeetan iyo shan garaam markii lacagtu gaadho dahabkiisu gaaro sakaa laga rabaa maantana lacagahan jooga war dahab iyo fidaha loo fiirsho weye fidadii baa marka laleeyahay meel laga isticmaalo warbal dahaba loo isticmaalo waaye lacagta qofku haysto shan iyo labaatan siddeetan iyo shan garaam ma tahay mise xoogaa yaroo kun dollar yaa sandaqada u taallo xoogaa iska ganacsi yara oo miiska u saaran se kama laygu leeyahay xoolahaadu waa imis xoolahayga waa shan boqol oo dollar buu yidhi ama waa kun ama waxa aan nisaab dhammayn war maxaa waxaas maahee waaye dhahay masaakiinta waxaa u nafac badan in fidada loogu qiimeeyo ee adduunkii baa meel fidadii laga isticmaalay ciriiri noqoto aan lahayn lakiin dahabkii meel kastaa laga isticmaalaya waayahay wamaa zaada wixii ziya wlfidatu fidaduna mi-ata dirhamin waa laba boqoloo dirham wayajibu fiihimaa labadaba waxaa ka waajibaya rubucu lcushri cushur rubci cushur haddama la fahmi sheega toban meelood u qaybi meel meesha tobnaad afar usii qiibi rubuc ka mid ah afartaa mid ka mid a bixi toban kun oo dollar ka soo qaad dollarka baadda soomaalida lacag kale weya ma haysatee badanaaba toban kun oo doolar toban meelood u qaybi meesha waa imisa meesha waa kun kunkaas afar meelood u qaybi meesha waa imisa kun afar meelood u qaybi shantii boqolba laba meelood u qaybi shanta kalena laba meelood u qaybi laba boqol iyo konton bes rubucul cushur weeye laba boqol iyo kontonkaas cushur kii oo kuna rubciis waa laba boqol iyo konton intaasuu bixinaya waaya lacagta haddii loo fiirsho wey wamaa zaadana fa bixisaabihi buu ahaa hal shilin hadduu dheeraado halka shilin intii kusoo aadi lahayd waa la bixinaya lacagtu cafis ma leh raashinka oo kale walaa budda waxaa laga maarmaana fiihimaa dahabka iyo fidada min alxawli sanad inuu kusoo wareego ilaa maa xasala wixii ka xasilay mooyaane min macdinin macdan ow rikaazin jaahili waxay aaseen lacagtan waa in sanad kusoo wareego haddii kale laakiin waxaa laga soo reebay god booqoto dahab iyo fido ka hele ama jaahili waxay aaseen baa dahab iyo fidday noqoto fayukhrijuhuma fayukhrijuhaa zakada waa bixin xaalan hadda fil xaali iminka godka kala soo baxay dadkan dhulka intaa iska qodanay hadda ha baxsho wa min arikaasi rikaaskana khumusan buu bixinaya waa shan meelood meel ilaa meel bow wuu iska qoto dahabka haddaan sheegnay siddeetan iyo shan garaam inuu yahay nisaabulfidati lambar toddoba arag laba boqol oo dirham waxay u dhigantaa buu yidhi mi-ah wa arbaciina mithqaala waay lianna kula casharati dara kula casharati daraahim tusaawi sabca haaqin marka shan boqol sagaashan iyo shan garaam bay noqonaysaa waay orlijahana min arikaasina khumusa wamaa zakaatu tijaarati tijaarada zakadeeda waxbsharig wax la rogrogay fa nisaabihaa nisaabkeedu nisaabu ma shay nibka nisaabki weeye xoolahan dukaanka kuu buuxa nisaabkiisu nisaabu ma shay nisaabki weye ushturiyat lagu soo gaday bihi maagaba oo mina naqdeyne labadii lacagood dukaanka ala badeecadaa keentay lacagtee ka soo bixisay fido lacagtee ka soo bixisay dahab hadee dahab ka soo bixisay dahabkii ku qiimee nisaabkiisi la-aad labaatan midqaal haddii kale labada boqoloo dirham la-aad fidlo la-aad walaa nactabirhu nisaabka ma ictibaarinayno waxba ka soo qaadi mayno nactabirhu walaa nactabirhu ma qiimaynayno ma ictibaarinayno ilaa aakhir alxawli sanadka aakhirkiisa laba iyo toban bilood buu xoola ka shaqaysanayay ari gad dibi gad lo gad bucsharo keen badeeca keen bagaash keen intaa nisaab xoolihiisa waa ka yaraayeen safarkii u dambeeyey u kala kacday dukaankii xoli nisaab bay gaareen koo iyo toban bilood ma dhammayn bishii u dambeysay dhammaadeen sakaadaa lagaa rabaa laakiin xoolaha maxaan idhi sanad waa inay nisaabku xirnaa ilaa markuu buuxsamay ilaa wakhtigeeda kale waxaa la bixinayaa qiimaha alaabta dukaanka qiimaha deji sheegan waa intaa sheega waa intaa sheega waa intaan intaasoo aytan baa qordha ashyaa ah hayee deji xaasil alxaasil natiijada waa ama total waxay dhahaan waa dejisay markaad dejisay waxa weeye lacag baa soo baxday lacagtaa fiiri marka ma dhan tahay waxaani labaatan midqaal ama ma dhan tahay laba boqol oo fida ah soomaaliya dollar iyo etoobiyaan iyo dirham iyo wax kale haddaa haysidna u fiiri inay qiimihii labadaa midkood gaadho waay wamaalulkhaliidayni khaliidaynka xoolahooda waxa labada la isku daray shariikeyn wey labada shirgada ah xoolaha isku darsadeen aw ilkhuladaai kuwo badan oo xoola isku darsaday kambaniga toban nin uu furan yahay ama labaatan ama soddon kamaa lilmunfaridi min munfarida keligaa xoolihii bay ka dhigan yihiin fi nisaabi xagga nisaabka iyo waay walmukhraj shayga la bixinayo keligii hadduu waxaanu dhan lahaan lahaa nisaabku waa unsidii iyagoo toban leedahay hal nina leeyahay nisaabku waa isku nisaab sakagoysku waa isku meel waa waxa la bixinayana waa iska sidii tobankaa nin hal nin wuxuu bixin lahaa bay bixinayaan duu hal nin leeyahay wixii laga rabay baa iyagoo dhan laga rabaa idaa kamulat markay kaamil noqoto shuruudulkhildati isku darsiga shuruudeedu isku darsiga shuruudeedu markay kaamil noqoto weeyaan waay laakiin xoolaha si u qaybsanaya nin toban kun buu leeyahay nina shan kun oo dollar buu leeyahay nina laba kun iyo shan boqol buu leeyahay sakadan la bixinayo waxay u qaybsanayaan sida xoolahoodu ay kala joogaan ninba inta xoolihiisa kusoo aadi lahayd buu la baxaya afartan ariya wey nina labaatan buu leeyahay nina labaatan u kala bar ninbaa soddon leh nina toban buu leeyahay neefka arigaa la bixinaya saddex meelood afar meelood saddex waxaa bixinaya ninka soddon kale afar meelood meelna waxaa bixinaya ninka toban kale khalaas waraadaada waaya taasina wata khaliidaynkan marka saas iyaguna u dhaqmaya xoolaha haddii yihiin waxa la isku dara xoolo geel iyo ariga lo isku meel waa inay ka cabbaan isku meel waa in loo soofiyo isku meel waa inay daaqaan isku xero waa inay yihiin isku nin waa inuu raaco isku qoor waa inuu abaahiyo isku meel waa in lagu liso shuruuddaasay u shardiyaan waayo qaar laga reebreebana waa jira waayo xoolahan ganacsigaa iskugu kaayi jiraan leenna dee isku dukaan waa in waxa lagu gado isku nina waa inuu waardiyeeyo ama dukaan kasta waa in la wada leeyahy wakaatulfidri akada le zakaatulfidriga tajibu way waajibaysaa biidraaki juzin juz haleelidiis oo min ramadaana ka mida juz ramadaan ka mida qofku inuu haleelo iyo wa juz-in juz kale oo min shawaalin shawaal ka mid a qofkani waa inuu ramadaan soo noolaa shawaalna u dhalatay laba daqiiqaba ha ka noolaada hadduu doono shawaal ciiddi waa inuu gaaray habeenka maqribkiisa sakaa laga rabaa qofkaas waay ayib maalan qoraxda iidda ama habeenka iidda kabacdi buu gabar nikaxsaday sakadeedi laguma leh ninkan lanna ramadaan shaqadiis kuma ay lahayn gacantiisa kuma jirin habeenkii iiddaa ilma dhash sakaatulfidri lagama rabo xilligaa dambeu soo islaama waa sidoo kale wuxuu yidhi yaa sakada laga rabaa fidrada calaa kulli muslimin qof kastoo muslima walow sakiiran ilmo yarba ha ahaadee waaya wasakaatulfidri tajibu calaa kulli muslimin walow sakiira wa calayhi dushiisay ku waajibin iyo wa calaa man qof calayhi dushiisa nafaqatum ay tahay isaga iyo ciddu inuu biilo ay tahay sakadoodii baa laga rabaa idaa kaanuu markay yihiin kuwa uu biilo muslimiina gabar ahlu kitaab iyo hadduu qabo yani islaam ba ahayn maxaa laga baxshaa dadkaani waa inay yihiin dad muslimiina idaa kaanuu muslimiin markay muslimiin yihiin waaya xaaskiisii ilmihiisii yaraa wuu ka bixinaya ilmaha weynna hadduusan shaqaysan karin wuu ka bixinaya aabbihii hooyadii waa ka bixinaya deesan haysan wacalaa kullin wacalaa kulli waaxidin mid kasta oo dadka ka mid a saacun hal saac baa laga rabaa min qaalibi quutilbeledi magaalada quudkeeda qaalibkeeda ah raashinka inta badan magaalada laga isticmaalo waa inuu bixiyo afar mud oo u dhiganta mudkii nebiga caleyh salatu salaam waan ceeb lahayn min qaalibi quutilbeled idaa fadalad markay ka faadil noqotay can daynihi dayntiisa wa kiswati aradbixiisa wa maskanihi gurigiisa wa quutihi cunadiisa wa quuti man duul cunadood mankaasoo calayhi kan wax bixinaya dushiisa nafaqatun nafaqadood tahay dadku biilayo nafaqadooda waa inay fidradan oo dhan dheeraad ka tahay waa ilaa goorma yowmal ciidi maalinta ciidda iyo waleylatu habeenkiis habeenkaa wax ka wada faadila waa inuu haysto raashin nadiifana waa la bixinaya qiima la bixin mayo yidhi hadda kitaabkan lambar shanta ma ujeedaan falaa takfi lqiimatu qiimo yaan la bixin wax ceebaysan yaan la bixin mid suusle yaan la bixin mid qoyan yaan la bixin waay waay dayn waa inaan lagu lahayn wuxuu yidhi waxaan oo dhan waa inay dibadda ka tahay lambar toban man calayhi nafaqatuhum walow mactiidda lilciidi wax xataa ciidda laga caada yeeshana allah ka dhiga waa inay dibadda ka tahay min kac kacin kackaca la cuno mataqaan burkan kackaca la dhihi jiray iyo naxwi wixii la mida waxaasoo dhan waa inay dheeraad ka tahi hameenka maalinta ciidda iyo hameenkeeda yidhi hameenka waxaa looga jeedaaba yidhi ma hameenka hore bishu dhalataa walmuraadu bileylati alciidi almutaakhiratu can yowmi maalinta ciidda hameenka kasii dambaysa caawar bisha noo dhalatay beri waa ciid hameenka kasii dambeeya adduunka waxaa laiskugu tirinayaa lix lix saac day xalay lixdii saaco dambe iyo waqtigu wuxuu isku tirinaya lixdan saaco maanta hore lixda dambe iyo lixda saaco kale oo caawana saasaa laiskugu tirinaya intaas ina waxaa la dhahayaa waa sabaaxku ina waa masaa a m iyo b m waay haddaa doontana waxaa dhihi kadhaa alleylata athaaniyata min shawaal habeenka labaad ee bisha shawaal habeenka hore waa iidi habeenkasii dambeeya culimo ka hadasho xoogaa warka keentayna waa jiraan wtajibu akaatu watajibu niyatu niya waajibaysa fii jamiici anwaaci zakaati zakada noocyadeeda dhammaan qofku markuu bixinayo waa inuu niyeyso bacda alifraazi intuu soocay neefka iga soo xir halkan usoo saadhay lacagtuma soo saadhay zaka u niyeyso wayajibu waxaa waajiba sarfuhaa zakada in la siiyo loo iilo ilaa man qof wujida la helay oo min alfuqaraai fuqarada ku bayaansan wlmasaakiina masaakiinta ku bayaansanoo ka ahaaday waalcaamiliina calayha kuwa ka shaqeeya waalmu'alafati quluubuhum ah wa fi riqaabi addoommadii la xoreeya ah waalqaarimiina kuwa qaamoobo deymaysanah wa fii sabiili illaahi ah wabni sabiili ah aayadii baa dabada lagu qabto inama sadaqaatu lilfuqaraai wey sideeddii qolaa meesha laga tiri kuwaasaa la siinaya waaya xoolaha zakada u bixin lahay soo saar kabacdi niyeyso faqiir kasab iyo xoolo iyo nafaqe waxba ma hayo ama shaqo xalaala waa hayaa kuma filna wax ka soo baxo shan boqol oo riyaal buu u baahan yahay bishii shaqadana waxaa lagu siiya laba boqol iyo konton riyaal faqiir wey miskiinku isagu waa ka runya waxbuu haysaa laakiin isna kuma filna shan boqol oo riyaal buu u baahnaa afar boqol buu helaa miskiinku caamil yaa la yidhaahdaa qofkaas ka shaqaynaya zakada laanta zaka uruurinta ayib waa dad badan mid baa xisaabinaya mid baa xafidaya mid baa ciidana mid baa beegaya mid baa wasnaya dadkaana hadda waxba kaga noqon mayse lilfuqaraai walmasaakiin walcaamiliina calayha almualafati quluubuhum quluubuhum fi riqaabi walgaarimiin wa fii sabiili illah wabni sabiil almualafa quluubun kaliya meel ka qabanayna lamar toddoba afar qole u qaybsamaan oo sakada la siinaya qof waa soo islaamay islaamnimadiisa niyadiisa daciifa ha la sii ama dadku sibuu u diddidsan yahay u qalaqaloonaya waa nin hadda islaamka soo galay madax u taagtaagaya hebed soo u noqdo u ficnaado iskadaa la siinaya kan hadda soo islaam midna waa shariifun fii qowmi qof ummaddiisa sharaf ku leh muslim ah haddii wax la siiyo kuwa la midkaa iyo madaxda kalea soo islaamaya ha leeya haloo dhiibo ha la yidhahda ninkii fiicnaayo naga tegay haddeer xoolaa lagu ruji midna waa muslim waaye waa dagaalamaya qofka sakada diiday buu cabsi gelinaya sakadii saa ku keen qolana waa qolada la dagaalamaysa cidda ku xigto gaalada iyo buuqaada ka soco marka waa fi riqaabi waa kuwa la kitaabeeyey wey qaarimku waa midka daynoobay xataa fitan laba qolo udhaxaysta wuxuu yidhi istadaana lidafci fitnatin beyna mutanaasicayni lama muri mayo wax isku haya qofkii isku hayeen bu yidhi anaa magtiisa bixinaya isdaayi baa laga bixinaya ayib martida cunada usoo qaado u daynoobe istadaana liquraa qiraa dayf wa binaa'i masjidin ka war masaajid baan dhisaya zakada hala keeno ma la ogolyahay halkaa masaladan iska fiirsha maya laakiin masaajidkii baa dhisay zak- lacagna waa lagugu yeesha zakada keena dhe markaa deyn baa lagu leeyahy waa caadi laakiin marka hore masaajidka zakaha lagu dhiso maxaa loogu dhisaya sideedda hadduusan ku jirin waay saas hawsha lagu maamulaya wa fii sabiili llaahi waa kuwa qusaadaada mutadawiciintaadoo iska heeganka ah oo aan mushaar qaadan waaye dowladda uma fayl garaysna uma diiwaan gashana iyana xoolaa la siinaya fi sabiil اlah wmin sabiil walaa yajuuzu ma banaana walaa yujzuu mana gudayo sarfaha zakada in loo iilo ligayrihim sideedaa qolo cidaan ahayn sideedaa qolo cidaan ahayn zakada in loo iilo ma banaana iyagaa la siinaya intii laga helo waay qofkan hadda uu leeyahay mataqaanaa wabni sabiili rag iyo dumar waxu doona ha noqdo wadadaan haya safarkiibaa iga go-ay meel heblaha lay gaarsiiya kuwa ku haya maarta waa ka mid hadduu doono magaaladiisi markuu tago hodan weeye waa nin shirgadale laakiin maanta halkaani kaga banjara waxba ma hayso lacagtaa ka dhamaatay shidaal gaar meesha ku gaara ma hayso sekada hal siyaale ninka waxba ma hayse hadhow markuu magaaladiisi tagan kambaniya uga furan yeelkeed wallahu subxaanahu wa tacaala aclamu bisawaab